madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la taliyo sare wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u magacaabay xamse warfaa oo ah sarkaal soomaalida maraykanka ka tirsan dowlad goboleedka minnesota madaxweyne biden ayaa u magacaabay xamse warfaa inuu noqdo qaybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda la taliye la shaqeeya cashe ibraahim cashaciid cashacuud oo la xirtay xamse warfa ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu arkayo magacaabistiisa waxaa xilkan ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caalam ee maraykanka ii magacaabay si toosana u bilaabi doono dhamaadkan bishan haddii ilaahay yidhaahdo hadafkiisuna uu yahay madaxweynaha biden iyo xukuumaddiisu culeyska gaarka ee saarayso sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyeenta maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba sidaynu ognahay caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horeeyey madaxweyne biden qeyb weyn runtii culeyska uu kasoo kusoo kordhiyey in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadku codadka doorashada lagu kala baxayay sida nabadgelyada ah waddanku uu taladiisa iyo maaragtay hogaaminta waddanka oo laiskugu diibayay marka taas sidii loo xoojin lahaa loona globalina loo gaarsiin lahaayo uga hanaqaadi lahayd adduunka intiisa kale marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne biden uu culays saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa u waaweyn dareenka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la eg leh uu ku magacaabo madaxweyne biden runtii sharaf bay ii tahay dadka bini aadamka ilaahay baa wada kalaameeyey marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan ee aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida bini aadamka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaa baan odhanaa arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta islaamka ay culeys saarto marka sharaf bay ii tahay waxaanan ogahay ma aha xil aniga keliya la ii magacaabay waa xil runtii sidii talada dalka loo wada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan anigu luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa waddankan degan dad badan oo kaloo laga tira badan yahay oo waddankan talada intii badan aan qayb ka qaadan jirin baa jira marka sharaf bay ii tahay inaan matelo oo noqdo cod codadka maaragtay go-aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda maraykanka iyo dibaddaba marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matelayo dadka soomaaliyeed iyo dadka maaragtay waddanka laga tira badan yahay sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahay mid taladeeda mid loo wada dhan yahay oo dadku ka wada go-do marka sharaf bay ii tahay waa tahay xamse waxaad dhinaca kale ka warantaa waxyaabahaad is leedahay waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la eg leh uu ku magacaabo madaxweyne biden walaal waad macsan tahay intii aan waddanka joogay anigu waxaan kasoo bilaabay inaan maaragtay dugsi sare halkan aan ka bilaabo marka anoo dhow iyo toban jiraan imid waxaan intaa ka shaqaynayay maaragtay arrimahan kabixinta bulshada sidii bulshada runtii dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aynu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo mar walba fadhiya waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dowladda minnesota ka soomaali ahaan oo sharaf ii tahay oo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii la ii magacaabay runtii aan khibrad aad iyo aada u wanaagsanna aan ka helay dadkan aan maaragtay gobolkanaga aanu ku matelnay oo aan ku faraxsanahay dhaqaalihii ugu badnaa dadka soomaalida taariikhda soddonka sano ku dhawaadka minnesota degan yihiin dhaqaalihii ugu badnaa inuu kasoo galay markii ugu koowaadna golaha talada lagu gooyo xukuumadda maaragtay aynu talo ku yeelano oo miiska aynu fadhino marka inaan haddana usoo wareego washington d c oo aan xukuumadda madaxweyne biden aan hawshii aan halkan ka waday iyadoo ka ballaaran oo maraykanka iyo adduunkaba aan aan qayb ka ahaado aad bay maaragtay sharaf iigu tahay waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maaragtay weji kala yeeshay oo maaragtay ka ballaaran kana miisaan culus xilkaan hadda hayo marka dareenka ay ku gelinayso intee in la eg baad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado walaal runtii waa arrin aad iyo aad aniga iyo aniga si gaara dareen waxay igu leedahay muhiim ah waxaan rajeynayaa in cid kastoo soomaaliyeed iyo cid kastoo maaragtay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbedelada waaweyn ee waddanka dhacaya haddaan tusaale kuu siiyo gobolka minnesota ee soomaalidu ku badan tahay tobanka sana ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maaragtay ku kobci doontaa waxay noqon doonaan dadka soomaalida ah dadka madowga ah dadka muslimiinta ah taasoo markaa ka dhigaysa in miiska talada lagu goynayana inay kamid noqdaan maaragtay dadkaas badan ee populationka boqol kiiba toddobaatan iman kobcin doona gobolka marka ta wadanka markaad maraykanka eegtana waa sida halkaas oo kale weeyaan marka dareen gaar ay leedahay in aan maaragtay talada maaragtay iyo go-aaminteeda inaynu qeyb ka noqono oo maaragtay aynan noqonin un dad loo talagooyo laakiin talada wax ka gooyo inaynu noqono marka dareen gaar ay runtii leedahay waxaan rajeynayaa in dee dad badan oo kale iyakuna ay maaragtay kusoo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhow ah maxaad is leedahay inkastoo waayadan dambe dadka soomaalida ah gaar ahaan soomaalida degan gobolka minnesota ay aada ugu soo biirayeen siyaasadda dalkan maraykanka ee aan ku nool nahay haddana maxay ka bedeli kartaa magacaabistan hadda lagu magacaabay ra'yiga maraykan ahaan laga qabo dadka soomaalida runtii waxay muujinaysaa in dad lalahaa saddex sano afar sano ka hor madaxweynihii hore uu lahaa waa in waddanka laga mamnuuco in maaragtay ayna talada waddanka wax ku lahaan karin waxay muujinaysaa fursadda in dadka soomaaliyeed number one loo baahan yahay talada iyo xirfadda dadka soomaaliyeed waxaa ku nacfinaya dadka iyo dalka maraykanka iyo dadka soomaaliyeed meeshay ka yimaadeen oo maaragtay deegaanka geeska africa ay ka yimaadeenba marka waxay runtii abuuraysaa in horey waxaynu uga soo qeyb qaadanay xagga xilalka maaragtay siyaasadda ee dadku u tartamaan xildhibaan soomaaliyeed baa baarlamaanka ku jira xildhibaan soomaali laba xildhibaan oo soomaaliyeed baa gobolka minnesota ku jira marka in xilalka xaggooda inaynu soo galno haddana xaggii xukuumadda aynu soo galno minnesotana aanu maaragtay soo galnay haddana aanu maraykan ahaan maaragtay aynu soo gelino waxay runtii abuuraysaa weji ah in howl badan ay taalo fursad wanaagsan oo runtii dadka soomaaliyeed ay ku siyaadin karaan nad maaha un keliya dadka soomaaliyeed ee bini aadamka oo dhan ay maaragtay maadaama aayad qur-aan ay sheegaysa dadka ilaahay oo dhan inuu ilaahay karaameeyey in wanaagga iyo karaamada dadka maaragtay hogaankeeda iyo shaqadeeda inay meelo badan u furan tahay waxaana rajeynaya dad badan oo kale inay kasoo qeyb geli doonaan haddii ilaa yidhaahdo xilliga maaragtay ilaahay qoraya munaasabka ku ah marka muddo intee la-eg bay kugu qaadatay inaad halkan soo gaarto walaal arrinta hogaaminta leadershipku waxay dhahaan maaragtay waa waa waa wada socota waa journey maaragtay destination maaha meel la gaaro halmar lagu ekaado maaha anoon xil mahaynin baan maaragtay arrinta hogaaminta bulshadan kusoo jiray an dugsigii sare xilligii jaamacadda marka runtii sharaf bay tahay in madaxweynuhu runtii uu si gaara iyo madaxweyne ku-xigeenku labaduba iyo afalka cad ugu arko inaan kusoo siyaadin karo fikir iyo talo si loo abuuro loona balaariyo golaha talada lagu gaarayo qaabka talada loo gaarayo talooyinka la gaarayo go-aamada la gaarayo saameynta ay ku leedahay bulshada ama maraykanka gudihiisa ha noqoto ama dibadda ha noqoto marka waxaynu ognahay maraykanka oo de miisaankiisa iyo saameynta adduunka kuleeyahay aynu wada ognahay go-aamada kasoo baxaya waa inuu noqdo mid ka turjumaya dadka kala duwan ee maraykanka ku nool marka in aan noqdo qofkii koowaad ee soomaaliya oo maaragtay xilkan qabta iyo dad kaloo runtii dee mabaadiida aan aaminsanahay ee ah in meeshu noqoto meel talada iyo go-aanka la wada leeyahay saameynta la qiimeynayo go-aamada la gaaro marka kalsoonida uu maaragtay xukuumadda madaxweyne biden ay siiyeen inaan arrintaa kusoo siyaadiyo waan uga mahad celinayaa howlaha ku hor yaalla maxaa ka mid a is leedahay mudnaanta way ku yeelan doonaan inaad ku dhaqaaqdo marka ugu horeysa aad washington d c timaado marka ugu horeysa runtii markastood nidaam cusub aad soo gasho fahamka iyo maaragtay manhajka qorshaha madaxweynaha uu dejiyey fahamkeeda dadka meesha ku jira la shaqeyntooda iyo maaragtay sidii aan fahamka koowaad ugu abuurmi lahaa jawis fahan u abuurmi lahaa arrinta ugu muhiimsanna waynu garanaynaa arrinta ugu muhiimsan runtii meesha miiska saaran waxa weeye sidee cadaadiskii maraykanka sida gaarka usoo food saaray wadamo badan oo adduunkaana inay dadku noqdaan dad ayahooda ka tashtaa qofka uu xor u leeyahay qofka hogaanka u qabanayo inuu isagu maaragtay doorto midiyada ama maaragtay wargeyska iyo maaragtay midiyadu inay xaq u leeyihiin waxay sida saxda usoo tabinayaan oon cadaadis gaara la saarin in qof aan lagu ciqaabin fikir uu dhibtay oo dadku ay xor u noqdaan laabtooda heshiis la noqdaan waxay dareemayaan ay si xornimo ah u wadaagi karaan iyagoon ka cabsanaynin in nidaamka dawliga ah uu ka daba imanayo dhaqaalaha iyo maaragtay qaabka uu u shaqeeyo noqoto mid hufan oo maaragtay dadku ay ganacsi ahaan ka wada ganacsan karaan oo cadaadis aan lagu saarinin waa wax biniaadamka o dhan u wanaagsan weeyaan marka taas ka shaqaynteeda ayaa culeyska ugu muhiimsan noqon doonta waa tahay ugu dambeyntii xamse waxaa tahay inkastoo xilkani uu yahay xil meeshii ugu sarreysay dalka maraykanka laga maamulayay si kale haddii loo dhigana adduunka laga maamulayay lagaaga soo doortay waxaadna kasoo dhexbaxday bulsho ka mid a bulshooyinkii ugu dambeeyey ee dalkan maraykanka soo degay marka bal fariinta aad diri lahayd ama aad gaarsiinayso dadka waddankan dhowaan soogalka ku ah ama xilliyada dambe soo degay gaar ahaan soomaalida oo aad kasoo dhex baxday ha runtii aad baan ugu maqsuud uga ahay sida dadka soomaalidu ay isku abaabulayaan waa dadka ugu firfircoon keliya ma aha ka qaybgalka siyaasadda keliya ma aha markaad hadda eegto xirfadaha kale ee technolojiyada caafimaadka wuxuu waddanku geli lahaa weliba gaar ahaan minnesota oo kale dhaqaalaheeda wuxuu geli lahaa meeshu hadda jooga meel aada uga xun haddaynan ahayn dadka soomaalida ah haddaynan ahayn dadka qaxootiga soo galootiga ee immigrantska ah maxaa taa ku tiri maxaa ku tiri maxaa maxaa taa cadayn u ah wala waxaa u ah caddeyn tusaale ahaan dhaqaalaha gobolka minnesota boqolkiiba afartan warshadaha maaragtay warshadaha ama kambaniyada soo shirkadaha soo saara cuntada boqol kiiba afartan dadka u shaqeeya waa dadka immigrantska ah weeyaan oo soomaalida iyo ay ugu badan yihiin uguna horeeyaan haddii dadkaasi ay shaqada ka baaqdaan afar maalmood waxaa soo gaaraya gobolka minnesota dhaqaalo xumo aada iyo aada iyo aada u weyn baa soo gaaraya marka ma ma nihin un keliya dad iyo ku nacfi uun ka faa'iidamanayna dadka nacfiga abuuray baanu nahay nacfina abuura ka gobol ahaan meelo badanna saas oo kale runtii maraykanka ay ka yihiin marka waxaan rajeynayaa inay arrintan ay bilow inoo tahay waxtarkeena iyo wax ku ziyaadinta aynu waddankan oo runtii ah meel albaaba noo furay na siiyey fursad inaanu maaragtay wax ku baranno ku noolaano ka shaqaysano qeyb kamidan maaragtay bulshada oo waxtar iyo nacfi u leh inaanu noqono waddanka fursadda noo siiya anakun inaanu qeyb ka qaadano si xoojintiisa iyo kordhintiisa xagga talada xagga kobcinta dhaqaalaha xagga shaqa abuurka marka waxaan u arkaa runtii inay tahay fursado qaali ah oo inoo soo kordhay inoona sii kordhi doon haddaan nahay maaragtay dadka luqadan aan ku hadlay kaasi wuxuu ahaa xamse warfa oo ahaa sarkaal ka tirsan dowladda gobolka minnesota oo haddana madaxweynaha maraykanka jo biden uu u magacaabay inuu noqdo la taliyo sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ah waxa uu warramayey wariyaha v o a da cashe ibraahim cashe cuud